waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabtaha sagaal iyo tobanka bisha sebteembar sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa kow iyo tobankii iyo barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
laakiin marka guriga lagu yidhaahdo instructionka qaado cunuga guriga wax ku bar dhib aad u badan waayo waxaa laga yaabaa inaadan fahminba wixii cunugii uu baranayay iyo wixii fariinta lagu soo gaarsiiyey oo ah in waxaan maantaa sameeye kan maantaa sameeye dhibaato waalidiinta qaar ka haysata carruurta guryaha wax ku baranaysa xilligan uu jira xanuunka coronavirus warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale aad idaacaddeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a laba gabdhood oo kasoo jeeda qaaradda afrika oo ka mid ah saddexda qof ee usoo baxay hogaanka hay-adda ganacsiga adduunka ololaha siyaasadeed ee kenya iyo kala jabka ku yimid xisbiga jubilee iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
ruth bader ginsburg oo muddo dheer ahayd qarin ka tirsan maxkamadda sare ee maraykanka ayaa ugu geeriyootay cudurka kansarka gudaha maraykanka ginsburg oo ahayd haweeneydii labaad ee ka shaqaysa maxkamadda sare ayaa gurigeeda ku dhimatay jimcihii xilliga maraykanka sida laga soo xigtay war ka soo baxay maxkamadda waxay ahayd siddeetan iyo toddoba sano jir qarankeenu waxa uu luumiyey astaan taariikheed ayuu ku yidhi guddoomiyaha maxkamadda sare john roberts war uu soo saaray ginsburg ayaa ahayd u ololeeyo xuquuqda dumarka waxayna maxkamadda sare ka shaqaynaysay ilaa iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii geerida ginsburg ayaa madaxweyne donald trump siinaysa fursad ah suurtagalnimada inuu sii ballaariyo tirobadnida xubnaha asal raaca ee konserfatifka ee ka howlgala maxkamadda sare islamar ahaantaasina uu magacaabo qof saddexaad tan iyo inta uu xilka joogay xilli doorashada maraykanka ay soo dhowdahay national public radio ayaa werisay maalmo uun ka hor geerideeda in ginsburg ay waraaq u yeerisay clara sabera oo ah gabadh ay eeyeeyo u tahay iyadoo ku sheegtay in aan la bedelin iyada ilaa iyo madaxweyne cusub laga soo dooranayo shiinaha ayaa ku dhowaad labaatan diyaaradaha dagaalka u diray hawada taiwan taas oo arrin kheyral-caadiya islamar ahaantaasina jawaab u ah booqashada sarkaal sare oo maraykan oo booqanay jasiiradda iskeeda madax banaanida ugu dhawaaqday iskuna maamusha ilaa iyo siddeed iyo toban oo ah diyaaradaha milatariga shiinaha oo ay ku jiraan labo h six oo ah nuuca bambooyinka qaada iyo miigag ayaa subaxii jimcaha galay hawada sida ku cad war ay soo saartay wasaaradda difaaca taiwan kate crach oo ah kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan dhinaca dhaqaalaha ayaa gaaray taiwan khamiistii si uu uga qayb galo xuska madaxweynihii hore lei tenghua waana sarkaalkii ugu sarreeyey ee maraykan oo booqda tibey muddo toban sana warkii dunida dhegeystayaal waanaga intaa
jamaal axmed cismaan oo warkaasi nala socodsiinayay cudurka covid n ee uu sababo coronaviruska ayaa qaabkii nolosha biniaadamka wax badan ka bedelay meelaha uu sida gaarka u saameeyana waxaa kamid a qaababkii waxbarashada jamaal axmed cismaan ayaa warbixintan ku eegaya sida waalidiintu ay u maareynayaan waxbarashada caruurtooda iyo shaqooyinkii kale tan iyo markii uu bilowday cudurka coronavirus ee dunida sida weyn u saameeyey waxa uu bedelay nolosha dad aad u fara badan iyo qaababkay u noolaan jireen meelaha sida gaarka u saameeya waxaa ka mid ah qaababkii waxbarashada iyadoo iskuullada iyo jaamacadaha qaarkood la xiray halka kuwo kalena ay isku bedeleen kuwo markaa lagu qaato dhinaca online-ka oo dadka iyagoo guryahooda jooga ay wax ku bartaan qoysas aadu fara badan oo soomaaliyeed oo ku dhaqan qurbaha ayaa saameyn ku yeelatay arrintani iyagoo islamar ahaantaasina caqabado kala kulmay inay maareeyaan wakhtiga carruurtooda ay wax baranayaan iskuulka sidoo kale shaqooyinka guriga iyo midda kale ee ay caadiyan u qabtaan maxamuud maxamed xalane oo ah suxufi degan waddanka norway ahna aabbe haysta afar carruura ayaa waxa uu v o a sharaxaad ka siiyey qaababka hadda ay ugu suura gasho in carruurtiisa uu guriga wax ku baro isagoo ka caawinaya casharada iyo duruusta kale ee ay carruurtiisu ku qaataan dhinaca online-ka xaqiiqiyan aniga wax badan oo experience badana ka helay waayo aragnimo badana ka helay khibrad badana ka helay laakiin haddana culays badanna oo aanan dee awoodeeda lahaynna waan dareemayay maxaa jira macnaha carruurteeda dhammaantooda wada iskooley marka ay iskoolihii wada noqdaanna yani saacadihii ama waktigii rasmiga ah ee iskoolka ay xiisada ku wada qaadan lahaayeen ayaa waktigeedii sidii ayadoo ah ay guriga ku qaadanayeen cunur kasta wuxuu ku qaadanaya meeshiisa combyuterkiisa watay macalimiintii baa qadka ku jira ilmihii kala fasalladii ku jira oo qadka toos ugu jiro marka waxaad ku khasban tahay wax cunugu casharkuu ka shaqaynayo waxa uu gudbinayo mararka qaar qaarkood waxay galayaan mataqaana wadahadala dhacaysa marka gurigii waa garan karsaa famil waay wixii marka isku waktigii iyo wixii waa iska hor imaanaysaa waxay ku khasban tahay marka inuu gurigu noqdo yani jawi degan oo shaqar la-aana inuu noqdo waaye marka hawsha noocaas qabanayso gurigu inuu shaqari jirto aan qayla jirto oo isan caruurtii aysan yani maarata isku samaynin maarata isqaldin oo kaleto marka waa xaalada adag oo runtii waalidku uusan de marka hore anigu macallin may ahayn xaqiiqiyan marka macallimaduna waa professional iyo iyo xirfad la barta waaye marka way adkeed markaad fiirisa dhinacaas inaad si dhaba uga soo dhalashid hawsha noocaas meelaha qaar waxaa caqabado lagala kulmaa waalidiinta oo aan qaarkood aqoon luuqadii islamar ahaantaasina ay ku adkaato inay carruurtooda ka caawiyaan waxbarashada markay timaado dhinaca onlineka farduuse maxamed cabdulle oo ah suxuufiyad ku dhaqan waddanka holland ahna hooyo carruurteeda ka caawisa dhinaca waxbarashada ayaa waxa ay sharaxaad ka bixinaysaa caqabadaha ay kala kulmaan marka ay timaado dhinaca waxbarashada guryaha lagu qaato gaar ahaan carruurta arrintani saameynta ay ku yeelatay walaahi horta taas jiho kale ee markaas nolosha kula aadaysa waayo maxay marka adiga aadan aqoonin luuqada waddanka aa ku nooshahay guriga oo wax ku baraysid corona dartiis maahane dhinacyo badan oo noloshaada xataa aaday dhibaato u tahay laakiin marka guriga lagu yidhaahdo instructionka qaado cunuga guriga wax ku bar dhib aad u badan waayo waxaa laga yaabaa inaadan fahminba wixii cunugii uu baranayay iyo wixii fariintii lagu soo gaarsiiyey oo ah in waxaa maantaa sameeye kan maantaa sameeye ilaa kas cashir cashiro tiro badan cunuga qaadanayo saacado kala duwan oo qaadanayo marka cajiib aad u yaabla waayo aad u dhib badan mararka qaarkood haddii ilmo iskoolka gaari mahane ilmo kale guriga ay kuusii joogaan oo lagaaga baahanya inaa ilmihii kale xanaanaysid kuwan aad waxay ahayd wax kuu bartaan oo guriga ku dhex bartid waa howl tiro badan kuusii dheertay haddii aadan aqoonin mar walba waxaa fiican hooyooyinka ama abayaalka inay luuqada wadanka ay joogaan bartaan waxaa jira ururo bulsho oo isku dayaya inay arrimahan caqabadaha ahey soo food saaray waalidiinta iyo carruurta ay ka caawiyaan sidii dhibaatadaasi looga gudbi lahaa xasan cali cumar xasan dheere waa guddoomiyaha soomaalida ku dhaqan magaalada colombus ee gobolka ohio waxa uu v o sharaxaad ka siiyey qaababka ay arrimahan ka hogaamiyaasha bulshada ahaan wax u qaban karaan iyo caawimaadda ay ka geysan karaan colombus waxaad moodaa go-aan inay gaareen rasmi ah oo la leeyahay ilmuhu waa inay boqol kiiba boqol ku qaataan waxbarashada online waxa marka jirta wax la sameeyey learning oo after school program camala waxaan anagu samaynay laba center waxaan samaynay mid waa community center neel iyo kaleeto oo iyadana runtii aan rogno boqol ciyaal oo soomaaliya at least kuwa ugu liita inaanu wax ku barno waxaana la dad volunteer oo maraykana sidoo kale waxaan haargaraynaynaa macallimiin soomaaliya oo ka taageerta ilmahaas iyaga ah ee kuwa at least aan isleenahay way u baahan yihiin in kasta oo aysan ugu talagalay senteradaas maraykanka oo dhan oo aysan ahayn gooyiga wax soomaalida caruurteeda kaliya anaguna wax ku barno oo kolley waxaan raacayna sharciga waddanka inkastoo meelaha qaar dadka ay iskuullada ku laabteen ayaa haddana waxa weli xadidan tirada dadka laabanaya iyo maalmaha waxbarashada iskuulaadka la aadayo waxaana jira baqdina in arrintan ay socon doonto muddo ilaa iyo dawo ama tallaal rasmiya looga helo cudurka coronavirus
mahadsanid jamaal axmed cismaan oo warbixintaasiina la socodsiinayay
dalka kenya waxaa ka bilowday olole siyaasadeed oo ka soo hordhacay xilligiisa iyadoo xisbiga talada haya ee jubbalee uu u kala jabay laba qaybood oo kala taabacsan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa halka xisbiga mucaaradkana uu garab ka noqday xisbiga xulafada madaxweynaha wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa isbedelada siyaasadeed ee dalka kenya iyo doorka soomaalida ka waraystay haashim maxamuud awbaraar oo ah wariye ka faalooda siyaasada dalka kenya waa tahay shirow wadankani kenya geed socod siyaasadeed oo deg deg ah ayaa la galay maadaama muddo xileedkii madaxweynahani uu ku ekaanayo siduu sharcigu horaan u qorahayay sanada ka siyaasiyiintu waxay bilaabeen ololayaal ay ku doonahayaan in ay ku soo shaacbixiyaan in ay yihiin musharaxiin si ay u hantaan xelalka sidoo kaleeto wadanka waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaq la tuhmahay muujiyo in madaxweynaha dalkani kenya uu mar kaleeto ku doonahayo inuu jego dib ugu heli doono dhaqdhaqaaqaasi haddii aan sii ambaqaadno waxaa dadku qaar aaminsan yihiin in madaxweynahan uu carabaabay in dastuurka dalka wax laga bedelay isaguna ra-iisul wasaare noqonay arrimahaasi ma moodaa inay yihiin maxay yihiin arrimahaasi deg dega ay haatan madaxweynaha ku dhaliyey in ra-iisul wasaare saacadan ayada ay noqoto in soo shaacabaxdo oo dastuurka dalka wax looga bedelay waa tahay madaxweynaha dalkani kenya sida muuqataba waa nin da'yar xili wuxuu ku jiraa weli uu xil sii hayn karo jagooyin fara badan buu waddan ka soo qabtay wuxuu joogaa darajadii kama dambaysta ahayd ee la gaari lahaa sidaa aawadeed khubarada iyo dadka cuqaashiba waxay u arkaan ama taas lagu qiimeyn karaa in madax weynuhu weli uu doonayo sii jiritaankiisa maadaama sharcigii uusan u ogolaan haynin oo dastuurka horaan dalka u yaalay uusan u ogolaan haynin in uu jagadii madaxweynaha kusii jiro ra-iisul wasaarena wadankan uunasan ka jirin hadda sharciga sida uu qorahayo sababtaas iyo sababta marka ololaha dhalinaysa isleeda sidaas aawadeed waxay u muuqataa in madaxweynuhu si uu wakhti dheeraad ah ugu sii jiro jagada iyo sistamka iyo saaniyadda dalka in uu maaragtay doonahayo in uu isbedel sharciyeed sameeyo oo asaga u banaynhaya wadiiqo uu ugu sii jiro saaxada waxaan arkaynay madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya uhuru iyo madaxweynaha ku-xigeenka dalkani kenya william ruto iyo madaxweynaha dalka oo isdhagax tuuraya oo hadalla adag isdhaafsanaya dhanka kale ra-iisul wasaaraha hore dalka kenya oo isaguna garab ku ah madaxweynaha siyaasaddii uhuru iyo ruto xaggey ku dambeysay adigoo soo koobaya
arrintaasi dhelangadis bay isu bedeshay madaxweyne uhuru kenyatta walaalkay ruuto buu dhihi jiray muddo kadib waxa uu dhahay asbuuca maalmaha nasiyaha ninkan ruuto haydin soo gaadho dhahay taasi durbo waxay tustay wejiga cusub ee siyaasadda madaxweynaha dalkani kenya waxay u muuqataa inuu dantiisa ka dhex arki waayey maadaama uu ninkan musharax madaxweyne yahay saa aawadeedna uu asagii khadka ka bixiyey uu booska kusoo kordhiyey nin kaleeto oo mudaxilaad cusub iyo siyaasad cusub ay isla bilaabi karaan xisbigii weynaa ee jubli ayaa sida muuqata kala jaban oo la kala sabtay madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii waxaa la sameeyey isku shaandheyn lagu samaynhayo mas-uuliyiintii la safnaa madaxweyne ku-xigeenka dalka oo inta badan madaxweyne ku-xigeenka dalka uu ahaa midka xisbiga wada in shaqada laga qaaday oo ay kamid ahaayeen hogaamiyihii aqlabiyadda aqalka baarlamanka dalkani kenya oo gobolka soomaalida laga soo doorto aadan bare ducaale iyo welibana siyaasiyiin kaleeto ayakana mansab ku dhex lahaa siyaasadda xisbiga soomaalida markaad fiiriso waxaa la gaaray xilligii inta badan isbedelada siyaasadda ay dhacayeen dalkani kenya xaggey kaga jiraan maanta soomaalidu ayaku nasiib daro xili walbeeta ninka taagta daran bay la sabtaan nidaamka dowliga ayay ka baxaan waxay soo taageeraan iyadoo markaa siyaasiyiin loo malaynhayo in ay tabar yareeyeen oo mucaaradka la saban dhankooda ay duubsadaan waxaan ka ahayn sanadkii ugu dambeeyey oo ahayd sanad ay la sabteen dowladii inta badan ayna ahaayeen mas-uuliyiinta soo galay kuwa dowladda la saban laakiin inta badan wadankani inta uu xornimada haysa waxay ahaan kuwa mucaaradka ku jira oo mar walbeeta ku jaba inuu dib dhaco oo dowladda ayna waxba ka qabsanin oo ay mucaarad ahaadaan haatan soomaalida markaynu fiirinayno isbedelo badan baa ka jiro deegmooyin iyo deegaano cusub bay leeyihiin xeelal korona dalku way ka hayaan ma la dhihi karaa isbedel ayaa ku dhalan karo oo waxay la qabsan karaan xisbi xaakimka haddii ay taa sameeyaan waa macquul sababtoo ah muddo hadda toban sano ugu dambeysay isbedelada wadanka ku imaaday iyo hadda wakti xeleedkan aan ku jirnaba waxyaaba fara badan baa soo kordhay marka haddii ay saa u fikiraan way dhici kartaa inay u fikiraan wayna ka faa'iidahayaan oo xisbiga dowliga in lagu jiro faa'iidooyinkooda ayay leedahay dhaqdhaaq yar ayaana muuqda laakiinse haddii ay dhici weydo soomao nasiib xumadeeda ayay kala kulmahayaana weli dib u dhici ayay ku sii jiri doonaan kaasi waxa uu ahaa haashim maxamuud oo baraar oo ah wariye ka faallooda arrimaha kenya wuxuuna u waramayey wariyaha v o a maxamed faarax shire
dadka degan xaafadda folstaff ee magaalada toronto ee dalka canada oo soomaali badan ay ka mid yihiin ayaa codsi qoraala u gudbiyey baarlamanka gobolka ontario ee dalka canada xildhibaan faysal xasan oo xaafadaasi ay ka mid tahay meelaha laga soo doorto ayaa baarlamanka ka hor aqriyey waxyaabaha ay ka cabanayaan dadkaasi waryaheena xuseen nuur xaaje ayaa warbixintan nooga soo diray canada xaafadda falstaff waxaa degan soomaali badan waxayna ka mid tahay meelaha ay marar badan ka dhaceen israsaaseyn ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dhallinyaro soomaaliya bishii agoosto ee sanadkan oo keliya saddex mar ayaa laysku rasaaseeyey dhismayaasha falstaff taasoo keentay in su-aalo layska weydiiyo badqabka dadka ku nool halkaasi dadka degan falstaff qaarkood ayaa hadda codsi qoraal ah oo ay ku dalbanayaan in wax looga qabto dhibaatooyinka haysta u gudbiyey baarlamanka gobolkan ontario aamine xaaji waxay ka mid tahay dadka horboodayay qoraalka la horgeeyey baarlamanka waxaan weydiiyey waxa ay codsanayeen in wax laga qabto fastaf communini waxaa ugu batay xabadiyaha iyo dhalinyaro wiilasheena oo naga dhimanayo oo anakan ogeen sababta maalin kasta iyo every other week waxaa dhacaya cunug oo iida oo dhaawacay oo midna dhintay waxaana ilaahay uga barnayaa inta dhimantay ilaahu naxariisto inta dhaawacana ilaahaynu caafimaad siiyo communigeena mar kastaba cabsi baa haysado wiilasha banaanka fastaf maba usoo bixi karaan so safetygeena waayo oo ishigeena iyo big reasonka inaan isku imaanay as a community oo inaan um, go-aan gaarsanay inaan petition samaysano markaas alxamdulilah petitionkaas waa qoranay arinteena inaan oga hadno inaan u dhibno on behalf of faysal xasaan m p p geena inuu nooga hadlo
codkaasi waa xildhibaan faysal xasan oo laga soo doorto xaafadda york south weston ee magaaladan toronto oo folstaff ay qayb ka tahay wuxuu baarlamanka ka hor akhrinayay qoraalka ka yimid dadka xaafaddaasi maadaama uu helay qoraalka oo dhammaystiran waxaan weydiiyey qodobada ay diiradda ku saareen codsiga dadka xaafadda arrinta folstaff waa la socotaay oo in badan waxaa soo noqnoqday in dadka xaafadda degan naftooda halis la geliyo oo xabado joogta ay kusoo noqnoqotay waad ogeed sanadkii horena in lagu dilay allaha u naxariistay hanad yare iyo dad badan oo dhaawacyo farbadan soo gaareen ay jiraan marka batishankaasi wuxuu ku saabsanaa oo ay ku qeexeen inay u baahan yihiin labada meelood ee albaabka laga soo galo in la owdo oo loo sameeyo ilin laga soo galo halkaasna la dhigo ciidamo maaragtay waardiyeeya dadka xaafadda meel kasta oo daloosha ama laga soo geli karayana in la owdo si dadku ay u helaan meel maaragtay nabdoon oo ayna dad intay iska soo galaan aan dadkii xabadayn karaynin in dowladaha saddexda dowladoodna gobolka iyo golaha deegaanka iyo tasaraba dayaacada faraha badan ee xaafadda ku habsateen inay wax ka qabtaan waxaa kaloo yidhahdeen in ma garanaysa ay helaan meelo dhallinyaradooduna ay ku ciyaaraan waxaa kaloo oo dadka xaafadda degan ay codsadeen in waxyaabaha la sameynayo ee jajaba ama xaafadda ay leeyihiin in priority gaara ay saaraan dadka xaafadda degan ayaa rajo wanaagsan ka qaba in la dhagaysto codsigooda oo wax laga qabto amniga xaafadda waxaan rajeyneynaa all three levels of government inayna arrintan soo bixiyaan si fiican wax oo nooga qabadaan dhibka iyo arrinta maantana haysato maadaama codsiga dadka xaafadda ay gaartay baarlamanka waxaan xildhibaan faysal xasan weydiiyey waxa dhanka baarlamanka laga filan karo waad la socotaayo waxa weeyaan baarlamaanka waa in wasiirada ama premierku ay arrinta jawaab ka bixiyaan warqad bay noo soo qori doonaan iyaga oo sheegi doona waxa ay doonaan ay ka qabtaan laakiin ma sugayno petitionka wakhtiga laga soo jawaabi doono waxa aan markiiba aan ballan la qabsaday oo ninka madaxweynaha ka ah aqalada dowladda maamula oo uu yahay qofka mas-uuliyadda ay ka saaran tahay in waxyaabahaasoo dhan loo baahan yahay inuu fuliyo waxyaaba waxaa jira uu isagu fulin karaynin laakiin arrinta ku saabsan in labada ilin ee laga soo galo gate loogu loo sameeyo gatekaas oo la fadhiisiiyo ciidamada special constables-ka iyaga u shaqeeya toronto community housing corporationka u shaqeeya taa waa uu qaban karaa waxaan u malaynayaa inay tahay wax yar lacag yarna ku bixi karto yaasiin abikaro in muddo ah degan xaafadaasi falstaff ayaa xilli sii horreysay ii sheegay in iskutashi iyo wada shaqayn ay sameeyaan dadka xaafaddu ay tahay wadada keliya ee looga bixi karo dhibaatooyinka xuseen nuur xaaji v o a toronto
saddex dumar ah oo laba ka mid ah ay ka soo jeedaan qaaradda afrika ayaa u soo gudbay wareegga labaad ee xulashada qofka noqonaya agaasimaha guud ee ururka ganacsiga adduunka ee w t o iyadoo musharaxiinta oo sideed ahaa ay wareeggan usoo gudbeen shan musharax sida ay sheegtay hay-addan oo fadhigeedu yahay magaalada geneva haddaba maxay uga dhigan tahay in saddex gabdhood oo laba ka mid ay kasoo jeedaan qaaradda afrika ay heerkaasi soo gaaraan waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a london cabdixaafid cawil ismaaciil ururka ganacsiga adduunku waxa uu baadigoobayaa agaasimo guud oo cusub oo bedelaya roberto azevedo oo reer baraaziil ah kaasi oo xilka ka degay sanad ka hor muddo xileedkiisii ururku waxa uu jiray muddo shan iyo labaatan sannadood ah welina ma ay dhicin in agaasimo guud oo dumar ah amaba qof ka soo jeeda qaaradda afrika loo doorto shanta qof ee u gudbaya wareegga xiga ayaa kala ah wasiir ka tirsan kenya amine maxamed wasiirkii hore ee maaliyadda nigeria nogosi ogonjo iweala wasiirka ganacsiga ee kuuriyada koonfureed yumyonghi maxamed al tuwaijri oo kasoo jeeda boqortooyada sacuudiga iyo wasiir hore oo ka tirsanaa dowladda britain liam focus haddaba ururkani maxaa uu qabtaa su-aashaasi ayaa waxaa weydiiyey foosiye yala soo ah aqoonyaha degan magaalada london cabdixaafid waad ku mahadsan tahay su-aashaada ururka ganacsiga adduunka ama w t o-ga waa ururka keliya ee caalamiga ah ee ka shaqeeya shuruucda ganacsiga adduunka boqol iyo afar iyo lixdan dowladood ama xubnood ayaa ka ah ururkan labaiyo afartan dowladoodna africa ayay kasoo jeedaan marka waxaa lafdhabar u ah heshiisyada ay gaaraan dalalkaasi oo kadibna baarlamaankooda u ansixiyo ahamiyadda koowaad ee ururkan uu ka shaqeeyo waxa weyaan waxay kor u qaadaan dadka badeecadda soo saara dadka dhoofiya iyo dalka loo diri doono badeecadahaas inay ganacsiyadu ay meel mariyaan marka waa meel ay dhibaatooyinka caalamiga ah ee ganacsiga ah lagu xaleeyo maxay uga dhigan tahay in laba gabdhood oo ka soo jeeda qaaradda afrika ay heerkaasi soo gaadhaan mar kale waa tan fosiya yalas intan waa arrin aada muhiim u ah laba gabdhood ama laba dumar oo kasoo jeeda africa inay u tartamaan ay tartan kale ay ururkan ay ka noqdaan xoogyaha guud waa arrin aada iyo aada muhiim u ah waxaan labada dumar oo tartamaya waxaan ku horeynayaa ongozi ogonjo awela dhaqaalaha ayay baratay waxayna ka qalin jebisay jaamacadda harvard khibrad badanna waxay u leedahay shaqada hay-adaha ongozi laba jeer bay noqotay wasiirka maaliyadda oo nigeria dhaqaalaha aqoon fiican bay u leedahay waxay ka gaadhay aqoonteedu in ay sideed iyo toban bilyan ay ka masaxdo oo deyna nigeria marka aada iyo aad ayaa looga ixtiraamaa wadankeeda aada iyo aad bayna uga muuqataa waxaan ku xijinayaa aamine maxamed oo ah qareen heer caalami ah wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ayay noqotay sanadkii ilaayo waxayna noqotay gabadhii ugu horeysay oo soomaaliyeed xilkaas qabata oo soomaali kenyan muslin ah waxay kasoo baxday jaamacadda kiev oo ukraine ku taala waxayna ka baratay qaynuunka caalamiga ah kadibna waxay ka baxday jaamacadda oxford university waxayna ka baratay xiriirka caalamiga ah mashruucyo badan ayay u qabatay bankiga adduunka waxayna noqotay safiiradna way u ahayd dalka kenya oo u fadhida switzerland marka labadan dumar waa laba dumar oo aanan kala dhicin labaduba aqoon badan leeyihiin caalamkana aada iyo aada looga ixtiraamo ururkan oo inta badan ay ku loolamaan dalalka qaniga ah ee badeecadaha badan dhoofiya waxay dib u eegis ku samayn doonaan shuruucda ururka saddexda quwadood oo ugu waaweyn oo ururka ku jira waxaweyaan ama kamid ah ama ka tirsan waa mareykanka shiinaha iyo midooda yurub waxay isku dayi doonaan in saddexdaas quwadood ay u sinaadaan marka waxaa muuqata in dalalka qaniga ah ee u badan hay-adaha caalamiga ah ay iminka dad badan oo aqoon leh oo afrikaana ay kusoo badan doonaan ama ay kusoo biiri doonaan siiba dumar afrikaana oo waxbartay inta badan waxaa dhacda in dalalka soo koraya iyo wadamada hore u maray aanay lahayn heshiis ganacsi oo ay isku mid uga faa'iidaystaan dalalka hore u marayna waxaa lagu xantaa inay door bidaan uun inay badeecad u diraan dalalka soo koraya oo ay afrika kow ka tahay waxaase jira dalal ay ka mid tahay kenya oo dhowaan maraykanka la galay heshiis ganacsi oo u dhow mid dheeli tiran waa maxay haddaba carqaladaha ku hareereysan in dalalka dunida saddexaad loogu yeedho iyo wadamada hore u maray ay yeeshaan heshiis ganacsi oo aan dheeli tirayn su-aashaasi ayaa waxaan weydiiyey ambasador kaysar cabdilaahi maxamed khabiir arrimaha geeska africa kala taliya ururo kala duwan oo fadhigiisu yahay magaalada bristol ee dalka britain sababaha aynu tilmaami karro in ay hor taagan tahay ganacsi isku dheeli tiran oo dhex mara qaaradda afrika iyo wadamada horumaray ee sida midooda yurub oo kale waxaa ka mid ah in had iyo goor heshiisyada dhex mara qaaradahan yurub iyo afrika ay yihiin qaar u xaglinaya dhinaca yurub waxyaabaha kale la odhan karo muxuu ahaa inay hortaagan yihiin caqabad ku yihiin waxaa ka mid ah shuruucda oo adag tusaaleahaan ganacsatada ee afrika oo kale oo ay ku adag tahay in ay soo galaan suuqa yurub kaasi waxa uu ahaa cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintan london ka soo diray
markana dhegaystayaal dhinacii heesaha codka macaan ee ayaan tromso ayaan idiin soo qabanaynaa
heesaasiyalka aynu kaga gudubno idaacaddeenii subaxnimo oo ay si wada jir ay la socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo falastiin axmed iimaan waana gayntaa tan kulanta dambe nabadgelyo
Love to